subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa subax arbaco ah bisha juulayna waa sideed sanadka labada kun iyo labaatanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa xanuunka covid nteen dartii iyaga oo guryahooda jooga idiin soo tabinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maqaayadaha soomaalida magaalada london oo dib loo furay kadib muddo bilooyin ah oo coronavirus dartii ay u xirnaayeen wallaahi aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilah in dibna loogu furay restaurantyadii iyo businessyadii muddo afar bilood laga joogo hadda marka alxamdulilah waa shaqadii way bilaabatay dadku way noo soo galayaan waa faraxsan yihiin dadka ku nool magaalada toronto ee dalka kanada oo lagu amray inay afka dabooshaan marka ay dibadda u soo baxayaan si loo yareeyo faafista covid nteen haddaba sidee ayay arrintaasi dadka uga falceliyeen warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kalood maqli doontaan magaalada hargeysa oo markii ugu horreysa laga furay xarun qaabilsan la talinta aroosyada iyo qorshaynta wakhtiga qodobo kale oo caalami ah ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed cabdi xasan sandheere
hay-adda caafimaadka adduunka w h o ayaa talaadadii shalay qirtay inay soo baxaysa caddayn odhanaysa in fayraska korona uu hawada ku faafi karo arrintan ayaa timid kadib markii koox dhakhaatiirihii ay hay-adda ku booriyeen inay cusboonaysiiso tilmaamaha ku aadan sida xanuunkan habdhiska neefsiga maraa uu dadka iskaga gudbo maria van kerkhove oo ka tirsan koox farsamo oo ka tirsan hay-adda w h o hormoodna ka ah la dagaalanka xanuunka ayaa sheegtay in muddo aba ay ka hadlayeen in laga yaabo in fayraska hawada la ysgu gudbin karo w h o ayaa hore u sheegtay in fayraska keena covid uu ku faafo marka dhibco ka soo baxa afka iyo sanka qofka xanuunka qaba uu qof kale habdhiiskiisa neefsiga ku qaato hase yeeshee warqad furan oo hay-addan loo diray taasoo isniintii shalay la daabacay ayna seynis yahaan oo ku kala sugan labiyo toban dowladood sheegeen inay jiraan caddeymo sheegaya in fayraska oo hawada heehaabaya uu dadka neefsada caabuqu keeni karo madaxweynaha brazil jer bolsolano ayaa sheegay in talaadadii shalay laga helay xanuunka coronavirus kadib bilo dhowra oo uu yaraysanayay khatarta xanuunkan islamarkaasna uu ka madax adaygay khubarada caafimaadka iyadoo xitaa fayrasku uu dalkaasi ka dilay lixdan iyo shan kun oo qof madaxweyne bolsonaro ayaa xitaa markii uu caabuqa shaaca ka qaaday diiday khatarta fayraskan isagoo calaamadaha kasoo muuqday u saaray daweyn isaga lagu sameeyey isaga oo u hadlayay sida ninka uu siyaasadda kaga daydo oo ah madaxweynaha maraykanka donald trump warkii caalamkuna waa naga intaas
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warka caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa voice of america washington dadka degan magaalada toronto ee dalka kanada oo ah magaalada ay ku nool yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaas ayaa la faray inay afka xirtaan xanuunka covid dartii arrintan ayaa timid kadib markii golaha deegaanka ee magaaladaasi uu ansixiyey sharcigaasi laakiin waxaa soo baxaya dad dibadbaxaya oo kasoo horjeeda tallaabadaasi warbixintan waxaa magaalada toronto kasoo diray wariyahayga xuseen nuur xaaji duqa magaalada toronto john tory ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqay sharci waajib ka dhigaya afxirashada ama waxaa loo yaqaano facemask marka dadka isugu imaanayaan meel xiran sida dukaamada laga adeegto gawaarida dadweynaha goobaha lagu cibaadaysto iyo meelaha kale ee la midka ah xeerkan oo ay ku taliyeen saraakiisha caafimaadka ee magaalada ayaa meel mariyey golaha deegaanka ee toronto toddobaad ka hor sharcigan oo nambarkiisu yahay shan afar hal laba kun iyo labaatan ayaa shalay oo talaado ahayd ka dhaqangalay magaalada toronto dadka qaar ayaa soo dhaweeyey iyagoo u arka mid lagu yareyn karo faafista xanuunka covid sagaal iyo toban waatan hoode jaamac samatar oo ka shaqeysa waaxda cudurada dhimirka waxaanu arki jirnay markaan cusbitaalada tagno dad badan oo maaska qabaa oo is-ilaalinaya markaa sidaas leeg weeyaan imika adigana naftaada waa is-ilaalinaysaa dadka kalena waxaa rabtaa inay ka badbaadaan xanuunkan oo waa ka ilaalinaysa xanuunkan saasaa loogu soo dejiyey in qof walba maaska xidho oo sanka iyo afkaba daboolaan marka annagoo kale dadka vulnerable society-ga la shaqeyna oo xanuunyo dheeraad ah qaba aad baa looga ilaaliyaa xanuunkan covid-ka maadaama immune systemkoodu ayna qaadi karaynin xanuunkan oo si deg dega xanuunkani uu saameynayo si kasta ay nagu adkaato inaan wax kaliya ku dadaalno waxweeyaan inaan xiranno maaskeena dadka aanan laga doonayn afxirashada waxaa ka mid ah caruurta ka yar laba jirka dadka aanan xiran karin arrimo caafimaad darteed iyo kuwa xirashada iyo furistaba u baahan inay caawinaad ka helaan qof kale laakiin durbo waxaa soo baxay dad ka soo horjeeda afxirashada kuwaasoo isla shalay oo talaado ahayd sameeyey dibadbaaxa ay ugu soo horjeedaan sharcigan marka dowladdu ay doonayso inay wax kugu qasabto taasi ma ahan mid dan kugu jirto haddii dowladdu ay isku dayayso inay kaa qaado xorriyadda waxa aad dooratay taasi ma ahan mid dan kugu jirta duqa magaaladan toronto john tory oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in kuwa dibadbaxaya ay yihiin tiro yar oo magacadoona waxay la tahay kuwani waa dad magacdoona waxay leeyihiin aragti ku saabsan arrintan taasoo aan tixgelinayo sababtoo ah magaalo weyn waxaa ka jira aragtiyo badan waxaan kalsooni ku qabaa in dadka badankood ay u hoggaansamayaan sharcigan maxaa yeelay waa mid caqligal ah haddii aad doonayso inaad ilaaliso caafimaad qabka deriskaaga iyagana ay ilaaliyaan kaaga islamarkaana aan joojinno faafista vayraskan sidaa darteed waa hal dibadbax waxaan ku faraxsanahay inay joogaan dal sidaasi ay ku samayn karaan waa afartan qof markaaad u eegto afartan qof saddex milyanna ma ahan tiro badan waxaan hubaa kuwo kale oo dhiibtay fikradooda siday ahaataba haddii lix kun oo qof ay ka soo muuqdaan dandas station iyagoo ka cabanaya afxirashada dabcan waxaan dhihi lahaa waa arrin mudan inaan eego oo aan u qabto kulan dadweyne gobolka ontario oo ahaa meesha ugu badan tirada dadka laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban marka laga soo tago gobolka cubeg ayaa hadda laga dareemayaa hoos u dhac ku saabsan tirada laga helayo iyo kuwa u dhimanaya xanuunka dowladda gobolkan ontario ayaa ku dhawaaqday in la galay wejiga labaad taasoo ka dhigan in si tartiib tartiib ah ay u furmayaan magaalooyinka sida toronto shalay oo talaado ahayd waxaa laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban gobolka ontario boqol labaiyo toban qof halka saddex qofna ay u dhinteen halka isniintii laga helay boqol afar iyo konton qof islamarkaana cidna aysan u dhiman xuseen nuur xaaji v o a toronto
waxaa dib loo furay goobaha ay dadka wax ku cunaan ama ay ka cabaan ee maqaayaduhu ay ka mid yihiin ee dalka britain kadib bilooyin ay u xirnaayeen covid qaar ka mid ah maqaayadaha soomaalida ayaa laga dareemayaa in dadku ay ku soo xoomeen oo mar kale ay goobahaasi ku sheekaysanayaan xayiraad dheer kadib wariyaha v o eda ee london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa booqday maqaayadda megan ee ku taalla xaafadda berercy ee magaalada london oo ay soomaali badanna ay ku nooshahay waxa uu wareystay ramle cabdulle oo ah maamulaha megan restaurant
walaahi aadaan ugu faraxsannahay alxamdulilah in dibna loogu furay restaurantyadii iyo businessyadii muddo afar bilood laga joogo hadda marka alxamdulilah waa shaqadii way bilaabatay dadku way noo soo galayaan waa faraxsan yihiin waa is arkayaan weli inkastoo ay jiraan maaragtay cuduradii ay weli jiraan haddana waxaan sameynaa taxadaro badan oo noocyo kala duwan leh oo maaragtay social distancing iyo inay maaragtay xasuusnaadaan inay kala fogaadaan oo qaarba meel ay maaragtay fadhiistaan kuraastiyaan kala hagaajinay waa kala sikinay waxaan sameyn karnay waa sameyn insha allah waxaan rajeynaya inay noo sii socon doonaan wax walbana ay meeshaas kasii hagaagi doonaan waayahay ramla maqaayadaada markii aan maanta soo booqday dad fara badan oo soomaaliyaan ku arkay marka maqaayadaha kale la fiiriyo waxaad moodaa in dee dadku ay maqaayadiina ku badan yihiin marka waxay is leedahay dadku muddo badan kadib waxay u xiiseen inay isku yimaadaan oo ay sheekaystaan oo mar kale goobihii ay yaqaaneen ay dib usoo fadhiistaan waa saa sheegtay runtii dadka aaday isugu xiiseen mudda la kala xaraysnaa marka hadda markii la ogolaaday in la isku yimaado ummadii guryihi kasoo baxday waa la isku yimid dadkii waa waxay rabaan inay sheekaystaan hadlaan sida lagu yaqaanay oo caadada nooca soomaalida marka wallaahi alxamdulilaah waxaan nahay hadda busy waxaan rajeynaynaa inay saan nooga sii wanaagsanaato taxadarka marka laga hadlayo cudurka covid sagaal iyo toban dadka soomaalida qaarkood waxaa la yidhaahdaa aada ugama taxadiraan oo waa dad inta badan hoosta iska soo gala isi salaamaa marka waxyaabo idiin dhigan miyaa jira oo ku saabsan caafimaadka iyo tilmaamaha la dejiyey si khatarta looga hortago
haa waxaan diyaarinay oon ku talagalnay furitaankeenii ka hor inaan u sheegno ama aan sameyno digniino ay ku caddahay waxa loo baahan yahay in la sameeyo oo ah laba mitir in la kala jirsado inaan dadka laysku soo dhowaan inaan mar walba gacmaha sanitizer iyo maaragta hanwash lagu sameeyo maxaa la dhahaa towelskii everything iyo inay kala fogaadaan mar walbana waa u sheegnaa digniinahana meel kastaan ku dhejinay
ramla laba maqaaxiyaad ku leedahay deegaanka batersi oo dad badan oo soomaali ay degan yihiin muddo intee ah ayaad ku jirtay ganacsiga noocan oo kale ah
wallaahi hadda waxaan ku jiraa muddo laga joogo toban sannadood tan hore ilaa toban sano tanna wayba cusub tahay oo hadda waxawaaye about hadda leenba furnay marka waxawaaye waa ereyadeenii waa nalaga bartay customer fiicanaan ku leenahay regular badanaan leenahay ani hob insha allah inay nooga sii wanaagsanaan doonto businesska siduu hadda yahay isi kasii wanaagsan insha allah
waayahay ugu dambeyn qof walba marka laga hadlayo dhinaca cunnada dookh ayuu qabaa muddaa guryaha lagu jiray makhaayado ma jireen intii la xayirnaa cuntadeed ugu jecleed ama ama kasta markaaga inta badan ay dalbadaan oo aad is leedahay dib ayaa mar kale makhaayadii looga heli karaa kolley waxa waaye waxyaabo badanaa sameynaa oo different ah cuntadeeni traditionalka iyo cuntooyin kaloo kala duwan dadka waxay jecel yihiin specially traditional somali foodka wajis maaragta briiska iyo hilibka ariga iyo maaragta oo different ways loo sameeyey marka muufada maxaalaha baastooyin kalcayna marka insha allah soortii traditional cuntadii traditional nooc kastoo ay tahay marka dadkana aaday uga helaan waxyaabaha ay usoo xiiseen ay ugu soo laabanayaan ay ugu mashquulsan yihiinna waxaa ka mid a soo laabashadeenii iyo cuntadeennii wanaagsanayd taasi waxay ahayd ramlo cabdulle oo ah maamulaha megan restaurant ee magaalada london waxaana ay u warantay wariyaheenna yurub ridwaan xaaji cabdiweli
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaa markii ugu horreysay magaalada hargeysa laga furay xarunta la talinta aroosyada qorshaynta wakhtiga iyo dhaqaalaha iyadoo sidoo kale xaruntan lagu baranayo qurxinta haweenka xaruntan oo la siiyey magaca sweden beauty center ayaa waxaa hirgeliyey haweenay degan dalka sweden oo lagu magacaabo khadra daawud ismaaciil waxaa waraystay wariyahayga khadar maxamed cabdulle waxaan ugu horreyn weydiiyey sababta keentay in xaruntan laga furo magaalada hargeysa markii aan kusoo noqday wadankeena anigiis yidhi bal dee baahidii aan u baahday ee aan arkay baahidii sida loo qabanayo iyo sidaynu ugu baahanay baa waxay igu dhalatay inanta maanta somalilan joogta dee halkay ku dhalatay joogta inay jaanis la heli karto inantii adduunka kale ku nool markaa dee taasa horta fikirkii weynaa igu abuurtay sidee kugu suurta gashay wallaahi carqabado badan ayaa kasoo wareegay muddo aada u dheerna way waan waday carqabadaha waxaa ka mid a dee meeshii aan doonayo a meel weyn oo meel weynoo saddex dabaq aynan sameyno saddexdaa dabaq waxa sababay wax wal oo ay dee gabar dumar u baahan tahay oo dhan in meel laysugu geeyo haddii laysugu geeyo haddana in wax wal oo sarviskeena isku meel laga helo horta dhib weyn bay soo martay oo waxay noqotay dee in dhismo dhan oo sidii loo rabay a loo dhiso wadamada kale way naga jaanis badan yihiinoo waxaa dhici karta dee markii la abuurayayba in dee si fudud aad u hesho laakiin in fikirkiina sweden unkamaan keenine badh turkiyon muddo deganaa baan kasoo qaaday badh waxaan kasoo qaaday belgium oo inana saaxiibnay oo swidishi ay ku leeday santarkan oo kale sweden laftigeeda dee dadka ku nool ama ingiriiska meel beauty centeroo inta leego waxaan oo dhan laga heli kala ma jirto inantu markay aroosanayso waa inay maalintii meel kusoo meydhatay tagto habeenka waa inay koonfeertimaad xinaha waa in meel lagu mariyo waa in meel lagu duugo jiimkii waa inay meel u tagto dukaankii waa inay meel kasoo alaabaysato markay hablihii wax baranayaanna waa inay iskuul tagaan marka waxaan ku fikiray inaan intaaba meel qura isugu koobo oo aan shaqaale tayo leh oo cilmi leh oo mataqaana arrinkaa wadi karaan sameeyo aniguna naftaydan ka bilaabo ma xirfadan weeyaan oo dadkaa tababaraysaa ninka lakin dadkan xageed ka heshay waxaan ka helay horta ana iska bilaabay oo maalintii aan fikirkaa bilaabay waxaan doonay inaan dee anigu wixii dhigto inaan dee jirkii iyo termolog qofkii aan barto jirkii timihii jiimkii dee waa qeyb ka mid oo dee oo dee noloshaydii ka baxsan iskuul baan horta ko u bilaabay marka horta anaa afar sano baranayay sanadkii iminka shanaad baa ay dhammaanaya hadduu ilaah idhaa marka waxay ii suurta gashay inaan hablo kaloo isugu dhisha oo ila shaqeeya aan wadankeena ka dhaadhiciyo oon dhowr jeer keenay qolo kaloo turkiya aan keenay waayo keligay wixii ma samayn karno waxaan arkayay arin kolleyba markii ugu horeysay ee somalilan laga furo waxaad ka tala bixinaysaan qoysaska cusub ee dhismaya maxaa kalifay inaad la talin u samaysaan qaabka hawshooda ay u gelayaan tusaale ahaan bulshada soomaalida meel wali joogaan aan ugu bushaaraynay inaan samaynay inantu markay guursanayso mashquulkeeda iyo taladeeda iyo rayigeeda badan siday taladeeda u koobtay danteedoo qura u heshana way adag tahay oo qofku dee waa stress badan baa ku jira mashquul badan baa ku jira waxaan u sameynay qof u gaar ah inantu markay rabtay inay aroos gasho saddex afar bilood ka hor inay noo noo timaado oo wax walba loo balangareeyo loo qoro oo la taliya waa coachning waa qof la taliya ah oo kala talinaya hal ilaa toban ilaa habeenka arooska ilaa bilowgeedii waxay gashanayso waxay xidhanayso xafladda inta qofa imanaya cuntaday u ballaangarayn karto dhisaynkay rabto wixii oo inay waxna qaali ku tahay inaynay lacagteedu wax maalayacniga kaga bixin inay mar walba dee xaajigeedii la tashato horta kow iyadii xaajigu ay saf kartaan wahagaag bal markana qaar ka mid ah hablaha shaqaynaya mawlal magacaaga sheeg aniga magacay waxaa dhaa ismaxo jaamac waxaana kamid ahay shaqaalaha sweden beauty center oo iminka magaalada ku cusub wiigan unbaa si toosa shaqadii kasta marka loo qabanaya laakiin waxaan ku jirnay training anagoo markii horeba xirfad meesha ku imanay oon ku imanin xirfadda iyadii kusoo gallay aqoontii aanu lahayn haddana maama khadra waxay naga caawisay inay training noo sameyso waxyaabihii naga dhinaa waayo waxay kusoo kordhisay mashiinaan hore wadanka looga isticmaali jirin iyo system aan hore uga jiri jirin ama qorxin aan hore loogu sameyn jirin hargeysa magacayga waxaa weeyaan walaal xamda khadar jaamac shaqadan waxaan idinku wadnay muddo laba bilooda taasaan ku wadnay trading in lanoo sameeyey then imikana ay shaqadii shaqeynaysay furantay alxamdulilah waan ku faraxsanahay shaqada aada iyo aad haba khadra intii naga dhinaynda way nagu kordhisay xirfadda inteedan hore u haysanayna waanu sii xoojinay waxaan kale aada ugu sii faraxsanahay in maanta inanta aroosada ee hargeysa joogta ay helayso meel serfiskeedii oo dhan lagu sameynayo iyada u gaara cid kalean aanay u iman karin inanta u shaqeynaysa iyada mooyaane
waa mid ka mid ah hablaha ka shaqeeya xarunta sweden beauty oo laga furay magaalada hargeysa waryahayga khadar maxamed cabkulle ayay dhammaantood u waramayeen subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal dowladda kenya ayaa shaaca ka qaaday in cudurka covid oo dalka kusii faafaya awgii gebi ahaanba la joojiyey imtixaanadii sanna dugsiyeedka ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare sannadkan xukuumadda nairobi ayaase sheegtay in dugsiyada waxbarashada ee dalkaasi dib loo furi doono sannadka soo socda ee warbixintan waxaa magaalada nairobi ka soo diray waryahayga khadar maxamuud xareed waxaase soo jeedinaya nuur bukhaari oo washington jooga macallimiinta iyo waalidiinta dalka kenya gaar ahaan kuwa soomaalida ayaa aad uga walaacsan go-aanka ay dowladda soo saartay ee ay gebi ahaanba ku joojisay imtixaankii sanad dugsiyeedka ee sanadka labada kun iyo labaatanka inkastoo dowladda kenya ay xoogaa dabcisay qaar ka mid ah xayaraadihii ka dhashay cudurka covid nteen ee dalka saarnaa haddana dadka waddanka ayaa markii hore filayay in dowladdu ay waxbarashada waddanka dib u furi doonto bisha sagaalaad ee soo socota laakiin wasiirka waxbarashada ee dowladda kenya george magoha oo hadlay ayaa sheegay in tallaabada ay ku joojiyeen imtixaanadii waxbarashada ee sanadkan uu yimid kadib korarka iyo khatarta dadka uu ku dhacayo cudurka covid oo dalka kenya kusii faafaya hadda kaasoo haddii iskuullada la furana ay halis uga imaan karto nolosha malaayiin arday kenyaan ah master magoha oo sheegay in imtixaanada dalka la qaadi doono bisha koowaad ee sanadka soo socda ayaa sheegay in go-aankaasi ay wada gaareen macalimiinta waalidiinta khubarada waxbarashada iyo aqoon-yahanada dalka
qaraaradan waxaa ka dhalanaya kow inaanu jiri doonin sanadka waxbarashe ee hanaanka waxbarasho ee kenya ee k c p e labo in dufcooyinka sideedaad iyo kuwa foomfoorka imtixaanka u fadhiisan doonaan xilli dambe oo sanadka ka ah saddex kalandarka sanad dugsiyeedkan waxaa laga soo qaadayaa mid khasaaray xanuunka covid dartii go-aanadanina waxay ku dhaqangelayaan dhammaan ardayda kuwa manhajka caalamiga qaataana ay ku jiraan
macalimiinta iskuullada waxbarashada ee kenya oo markii hore la daalaadhacayay dhibaatada dhaqaale ee ka dhalatay cudurka covid nteen ayaa sheegaya inay aada uga walaacsan yihiin go-aanka ka soo baxay wasaarshada kenya maxamed axmed ibraahim oo ah maamulaha iskuulka brime ee ku yaala magaalada nairobi ayaa sheegaya inay aada uga naxeen markii uu soo gaaray go-aanka ay ku dowladda kenya
magacayga waa maxamed axmed ibraahim waxaan ahay maamulaha guud iskuulaadka la yidhaahdo prime educational center oo ku yaalan magaalada nairobi runtii maanta dowladda waxay ku dhawaaqday maaragta iskuulaadka inay maaragta dib loo dhigi doono furitaankooda iyo imtixaanaadka maaragta national examinationka oo la yirahdo k c p k c c maaragta in sanad dambe laga dhigi doono runtii anaka maxaa waye waxay si xun maaragta maaragta nagu noqotay dowladda markii hore waxay ku dhawaaqday inay maaragta furi doonto iskuulaadka bishii sagaalaad sanadkan si imtixaanaadka loo galo maaragta sanad soo socdo bilowgeeda bishii afraad runtii hadda ilmaha maaragta ardada iskuulka dhigtaan iskuulkan prime horta wuxuu leeyahay qeyb oo primary secondary iyo qeyb wuxuu leeyahay oo british system laba qeyb aan leenahay qeyb oo british system iyo qeybta hadda kenya system horta kii britishka waxaa waaye waxaa la kaansalay examkii bishii shanaad la rabay inay galaan laakiin iyadana waxaa maaragtay imtixaankaasna dibaa loo dhigay bishii maaragtay koo iyo tobnaada laga dhigay runtii taasa horta nagu horeysay naxadinta ugu horeysay maadaama maamulkii nahay maaragtay go-aanan gaarnay in maaragtay ilmaha online in loogu dhigo iskuul
inkastoo ay jiraan arday waxbarashadoodii weli wata oo cashirada ku qaata aaladda internetka haddana qaar ka mid ah waalidiinta soomaalida ee kenya ayaa sheegaya in waxbarashada ay ardayda ku qaataan khadka online-ka ay tahay mid aanan faa'iido badan u lahayn caruurtooda maxamed cusmaan xaaji waxa uu ka mid yahay waalidiinta sheegaya inay ka walaacsan yihiin dib u dhigista ay dowladda ku samaysay furitaanada dalka kenya
meeshan dhib baa dhacday nairobi ama guud ahaan wadanka kenya dhibta dhacday waxa waaye cudurkaas dilaaga ah coronavirus ayaa dunidii oo dhan saameeyey marka waxa waaye dee waxyaalo badan buu saameeyey dhaqaalaha kamid a waxbarashada kamid a waxbarashada ugu muhiimsan waxbarashadii caruurihii iskuullada u dareerayey dhibaatooyin badan baa soo food saaray waxa weye tacliin la-aan macalimiintii aan guryaha iman aan tuushanka aan samayn iyo caruurtiyooda waxawaaye waxbarashadii ay wax walba ilaaween oo waxbarashadii ay midmid u ilaaween diinigii iyo iyo iyo iskuulladiiba marka waxa waye dhibaatooyin badan bay nagu haysaa waxbarasho la-aanta caruurtii guriga way joogaan subaxii maaragtay gurigii way joogaan waa qaylo waa waa dhibaato maaragtay annagana dee waalid baan nahay oo waxawaaye waxyaalaha ugu muhiimsan waxaweye dee caruurtiin waxbarasho heshaabay ahayd waxbarashadiina ma ay helin wakti badan baana caruurta ka lumay waxbarashadii markay noqoto iyo akaademigii oo dhan marka dee waxawaaye aada iyo aad bay anaga noo saameysay marka dee dhibteeda ay leedahay caruurtii guriga joogta iyo waalidkii guriga wada jooga oo maaragtay caruurtii waxbarasho u dareeren dhibta iyo culeyska ay leedahay waa dareemi kartaan marka arrimuhu sidaas weeye waana rajaynaynaa dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay arrintaas ay wax ka qabtaan
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maalintii isniinta dalka ka dibciyey qaar ka mid ah amaradii iyo go-aanadii uu kusoo rogay ee ka dhashay cudurka adduunka uu la halgamaya ee covid nteen kadib markii dalka kenya laga dareemay hoos u dhac dhaqaale waxaana ilaa iyo hadda dadka laga helay cudurka covid nteen ee kenya ay gaarayaan in ka badan afar kun oo qof aad iyo aad u mahadsan nuur bukhaari oo soo jeedinayay warbixintii uu wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed ka soo diray magaalada nairobi ee dalka kenya
qaar ka mid ah dowladaha carabta ayaa sheegay inay falastiin ku taageerayaan sidii ay u heli lahayd xuquuqda sharciga ah ee ay leedahay xilli israa'iil ay sheegtay in ay dib u bilaabayso deegaamaynta qayb ka mid ah dhulka falastiin faahfaahinta warbixintan waxaa qaahire ka soo diray waryaheena xuseen cusmaan saxnuuni wasiirada arrimaha dibadda dalalka masar jordan sacuudi arabiya morocco tunisiya cumaan kuweyd iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta ayaa xaqiijiyey in ay garab taagan yihiin sidii falastiin ay u heli lahayd xuquuqdeeda sharciga ah oo ay uga horeeyaan xorriyadda iyo madax bannaanida wasiirada arrimaha dibadda ee dowladahani oo uu weheliyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkeyd iyo wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka falastiin ayaa isku raacay sharcinimada sidii loo heli lahaa dowlad falastiin leedahay oo caasimadeedu ay tahay bariga qudusa iyada oo la raacayo hindisaha nabadda ee dowladaha carabta shirkan ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka masar morocco tunisiya kuweyd jordan cumaan sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta oo ay ku baaqday dowladda jordan oo lagu qabtay aaladda fogaan aragga ayaa sidoo kale lagu diiday in dowladda israa'il ay dhisato qayb ka mid ah dhulka reer falastiin taasoo xadgudub ku ah bay yidhaahdeen qaraarada qaramada midoobay iyo qaanuunka caalamiga ah ee tusmaynaya xuduudda israa'il iyo falastiin ee sanadii waxaan si adag uga digaynaa in israa'il ay jebiso qaanuunka caalamiga ah iyo qaraarada qaramada midoobay taasoo keeni karta in ay dhaawacdo dadaalada geedisocodka nabadda ee lagu doonayo sidii loo heli lahaa laba dowladood oo israa'il iyo falastiin ay leeyihiin oo jaar ah ayaa lagu yiri warmugtiyeedka ka soo baxay shirka ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi iyo xogayaha guud ee jaamacadda carabta warka ka soo baxay qaar ka mid ah wasiirada dowladaha carabta ee ka shiray qadiyadda falastiin ayaa si adag loogu sheegay in ay ku dhegan yihiin fulinta qodobadii ka soo baxay shir madaxeedka carabta ee lagu qabtay magaalada bayrud sanadii labadakuiyoabadii kaasoo lagu go'aamiyey sidii heshiis nabad ah oo cadaalad ah looga hirgelin lahaa bariga dhexe iyadoo israa'il ay ka baxayso dhammaan dhulka carabta oo ay qabsatay sanadii kii si loo dhiso dowlad falastiin ay leedahay oo madax bannaan islamarkaasina dowladaha carabta xiriir caadiya ay la yeeshaan dowladda israa'iil xogayaha guud ee jaamacadda carabta axmed abulkeyd iyo wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka sacuudi arabiya masar tunisiya morocco kuweyd jordan cumaan iyo imaaraadka carabta ayaa farta ku fiiqay in xalka bariga dhexe uu ku jiro in la fuliyo baaqyada dowladaha beesha caalamka ee ah in la helo laba dowladood oo falastiin iyo israa'iil ay leeyihiin oo jaar ah oo nabad ku wada nool waxaan aad ugu bogaadinaynaa dadaalada dowladaha daneeya xiisada falastiin iyo israa'il gaar ahaan dowladaha reer galbeedka oo si weyn ugu howlan sidii qadiyada falastiin loogu dhammayn lahaa xal nabadeed oo dan ugu wada jirta dowladaha carabta iyo israa'iil arrimahan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda israa'il ay sheegtay in deegaameyn cusub ay ka bilaabayso qaybo ka mid ah daanta galbeed iyo marinka khaza ee dhulka reer falastiina dowladaha carabta iyo maamulka falastiin ayaa sharci daro ku tilmaamay tallaabada israa'il dhismayaal cusub ay kaga dhisanayso dhulka reer falastiina xiisada u dhexaysa dowladaha carabta iyo israa'il ayaa cirka isku sii shareerayay sannadihii ugu dambeeyey kadib markii israa'il ay sheegtay in caasimadaydu ay u wareejinayso magaalada qudusa ama jerusalem dowladda maraykanka ayaa ka mid ah dowladaha reer galbeedka ee sheegay in safaaradaha ay ku leeyihiin magaalada talaabiib ay u wareejinayaan magaalada qudus taasoo si weyn ay ugu caroodeen shucuubta iyo madaxda dowladaha carabta iyo islaamka xuseen saxnuuni v o a qahira idaacaddeenii saaka intaa ayay dhegaystayaal inagaga dhan tahay waxaa idaacadda isku soo duwayay bashiir abikar cabdulaahi waxaana idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo